رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين درسigeenu u dembeeyey waxaynu ku dhex jirnay axkaamta اctikaabka dhowr masalo ayaynu tilmaanay aynu sheegnay inaynu in shاء allahu taعaalى aynu dersigaa hore ka daba geyn doono wuxuu yihi mualifku wayasixu fii kuli waqti fi lmasaajid wuxuu tilmaamay ictikaafku meelaan masaajid ahayn inaanu ku ansax ahayn waana qowlka saxiixa ee jamaahiir lculamaa ay ku tegeen waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uhi walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam lam yactakif ila fii masjidin meelaan masaajid ahayn kuma ictikaafin dumarka oo asal ay u tahay inay guryahooda ku nagaadaan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi wa buyuutuhuna khayru lahuna ayaa ku ictikaafi jiray fi lmasjid hadduu guriga ku ansaxaayo masaajidka umay soo baxeen baynu nidhi haddaba waxaa la ysku khilaafay fii ayi masjidin yasixu lictikaaf masaajidkii ayaa ictikaafku uu ku ansaxayaa culimada qaar waxay yidhaahdeen fii ayi masjid masaajid kasta yanaa kulu maa yuطlaq calayhi ismu lmasjid meel kastoo magaca masjid leh ama masjidu jamaacatin ha noqdo ama yaanu noqon qowlkaasina waa daciif masaajidka lagu ictikaafaya waa inuu noqdo masjidu jamaaca waana sida saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim ay sheegeen sida cabdullaahi bnu cabaas wa kadalika caaisha radia allahu canha masjidu jumuca inuu noqdaana waxaynu hi waa sida wanaagsan laakiin shardi ma aha oo jimcuhu maadaama aanu soo noq noqonahayn waa loo bixi karaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen laguma ictikaafi karo ilaa fii masjidi maka walmadiina masaajidka maka iyo masaajidka madiine mooyaane waana qowlu caطaa laa jiwaara ila fii masjidi maka wa masjidi اlmadiina aljiwaarna caطaa wuxuu uga jeedaa alictikaaf sida ibnu jurayj oo ardaygiisa ahi u caddeeyey ay laa ctikaafa ila fii masjidi maka wa masjid اlmadiina markii la weydiiyey masjid اlaqsana waa diidey oo labadaa masjid ayaa ictikaafka uu ku gaabiyey qowl kale wuxuu odhanayaa laa ctikaafa ila fi lmasaajid اhalaثa almasjid اlxaraam wاlmasjid الnabowi wاlmasjid اlaqصى waana qowlka uu ku tegey xudayfa ibn اlyamaan aلصaxaabiyu اlmashhuur kana ansaxay saciid ibn musayib oo laa ctikaafa ila fii masjidi nabiyin buu ihi oo saddexdaa masjid waa masaajid اlambiya masjid اlxaraam waa masjidu nabiy اllaahi ibraahim masjid اlmadiinana waa masjidu nabiy اllaahi muxamed nacam wakadalika almasjid اlaqصى wa masjidu nabiyin xudayfa markaa cabdullaahi ibnu mascuud ayaa waxa uu ku yihi cukuufan bayna daarika wa daari abi muusa ay taraa cukuufan bayna daarika wa daari abi muusa uma laa tunkir se riwaayaadka qaarkood ku cadba waxaad aragtaa dad ictikaafsan masaajidadan u dhexeeya gurigaaga iyo guriga abi muuse markaasaan idinkir ahayn waqad calimta ana rasuula اllahi qaal laa ctikaafa ila fi lmasaajid halaaث waxaanad maqashay rasuulka oo sidaa leh ictikaaf ma jiro aan ka ahayn ka saddexda masjid lagu ictikaafo faqaala cabdullaahi lacalaka nasiita waxafiduu aw akhta'ta waasaabuu xudayfa waxaa lagaa yaaba inaad ilowda iyaguna ay xifdiyeen ma aladii nasiya xudayfa wa xafidahu الnaas macnaa annaasikha arintaasi waa mansuuq naasikh iyagu inay xifdiyeen baa laga yaabaa adiguna aada ilowdayoo mansuukhii aada ku dhegan tahay aw akhta'ta wa asaabu waxaa laga yaabaa adigu inaad khaldantay oo bimacnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu sidaa odrhan iyaguna ay sida saxdaa ay asiibeen marka cabdullaahi bn mascuud radda calaa xudayfa xadiidkan markaa xudayfa ucila bicilal cilalka waxaa ka mid a anahu cila bilwaqf waxaa lagu cileeyey inuu yahay mawquuf calaa xudayfa sufyaan ibnu cuyeyna iyo maxamed ibnu cumar alcadani iyo rag kale oo min aa'imati hiqaat ah ayaa xadiidka waxay wariyeen isagoo ah mawquuf yanaa min kalaami xudayfa laysa min kalaami الnabiy calayh الsalaatu wasalaam iyagaana ka hiqaysan kuwa xadiidka marfuuca ka dhigay wa kadalika xadiidka waxaa lagu cileeyey biliضiraab oo ruwaadda markaa xadiidka warinaysaa mar waxa ay ka dhigeen manaa ikhtalafa aruwaatu calaa sufyaan ibni cuyeyna mar waxa ay ka dhigeen min qowli xudayfa isagoo mawquufa bay wariyeen marna waxa ay ka dhigeen min qowli الnabiy calayhi الsalaatu wasalaam idiraabkaasina waa ku jiraa waxaa arrintaa markaa u raaca radinta cabdullaahi ibnu mascuud radi allahu canhu uu xudayfe ku radiyey alistidlaal bihada alxadiid ui lacalaka nasiita waxafida waakhطa'ta waasaabu waxaa kaloo xudayfe laftiisa laga soo wariyo ka ansaxday la اctikaafa ilaa fii masjidi jamaaca manaa laguma ictikaafi karo masaajid aan masjid jamaaca lagu tukada aan ahayn taasina waxay xoogeyneysaa ixtimaalkaa in xadiidkan uu yahay mawquuf calaa xudayfa oo aanu ahayn min kalaami الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam cid markaa xudayfa ka dembeysay oo qowlkaa ku tagtay oo aan saciid bn musayib aan ahayna lama hayo ila cataa isagu waaba khilaafsanyaho masjidu maka almadiina ayuu ku gaabiyey arrinta ama xukunka saxaabadu markaa lam yaqul axad min aلصaxaaba biqowli xudayfa walam yaqul axadu min aلtaabiciina biqowli xudayfa ila saciid bn اlmusayib walihaada sidaa ay jamaahiirtu ku tegeen salafan wakhalafan waa kulu masjidi jamaaca in lagu ictikaafi karo ayaa saxiixa aqalu marka alictikaaf jamaahiir alculamaa waxay yidhaahdaan qadar ma laha inta u yari walow laxdana ha noqotee in yar masaajid intuu fadhiista ictikaaf waa niyoon karaa laakiin sida saxiixi waxay tahay ictikaafku maadaama uu cibaado yahay inta u yar ee ictikaaf shareecadu ay u ogolaatay ama ay ku sheegtay waa leyla waxaana u daliilo xadiidu cumar radia allahu canh maruu ku nadray inuu habeen ku ictikaafo fi lmasjid alxaraam rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam awfi binadrika ayuu yidhi ictikaaf habeen ka yar oo nusuusta ku soo arooray ma jiro ictikaafka sida saxiixa soom looma shardiyo laa yushtarad fi اlictikaaf asowm waayo ictikaafku waa cibaada mustaqila oo cibaado madax bannaan weeyi sheegista markaa aayaadka soomka lagu dhex sheegayna shardiga noocaasa laga qaadan maayo ta kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam cumar wuxuu amray ictikaafkii uu ku nadiray inuu habeen ictikaafo inuu oofiyo walleylu leysa maxalan lisowm habeenkuna maxal uma aha ama meel la soomo ma aha habeenku ictikaafka waxaa burinaya jimaaca bilijmaac waa la ysku waafaqsan yahay inuu jimaacu burinayo ictikaafka وkذلika المubاaشhaرة إida أنزla bha mubaasharaduna waa burinaysaa haddii inzaal uu dhaco walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi اlmasaajid waxaa kaloo ictikaafka burinaya alkhuruuj bigayri cudrin xisiyin aw sharciyin inuu ka baxo masaajidkii cudurdaar xisi isagoo iyadoo aanu jirin cudurdaarka xisiga waxaa ka mid ah alkhuruuju liطalab اlakli aw الshurbi aw qadaaءi اlxaaja cudurdaarka sharcigaana waxaa ka mida ka طalabi اlmaaءi lilwuduءi aw liliqtisaal inuu biyo raadsado uu ku weysaysto amaba se waxa weeyaan uu ku maydho gusla sharciya waajiba kana aw mustaxaba walihaada mualifku ui walaa yakruj اlmuctakifu ila lxaaja waayo kitaabu اlxaj waa axkaamta xaja kitaabkii ka waramayey xajku luqa ahaan waa alqasdu alxajuna waa la idhaahdaa alxijuna waa la idhaahdaa sida mashhuurkiina waa in la akriyo bifatxi اlxaa culimada qaarna waxay yidhaahdeen alxaju marka la idhaahdo waa alsmu waa magaca cibaadadaasi ay leedahay alxiju marka la idhaahdo xaada lahoos dhigana waa almasdar oo bimacnaa waa ficilkii weeye waa xajintii xaj iyo xajin walilaahi calى اnnaasi xiju اlbeyt xajin baa dushooda ah ay guriga xajiyaan ayaa macnuhu noqonaya marka xadiidka ibnu cumar xajku uu ku yimi rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam arkaan اlislaam uu ku daray والxaj man istaaaca ilayhi xaju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiilana waa magacii cibaadadaasi ay lahayd sharcanna waa tacabud lilahi subxaanaه wa tacaala biاlqasdi ilى beyt اllahi اlxaraami wاlmashaaciri fii waqti makhsuuص wa kayfiyaة makhsuuصa liadaaءi اlmanaasik waa inuu qofku ilaahay ugu cibaadaysto tegitaanka kacbada iyo mashaacirta ka minan wa musdelifa wa carafaat wakti gaara isagoo ficilkaas samaynaya qaab gaarana u samaynaya sababta markaa u tegayaana ay tahay inuu soo guto almanaasik acmaashaa la sharciyey meelaha in lagu sameeyo wuxuu uhi mualifku yajibu waa ku waajibay xajkii calىa kuli mukalafin buu ku waajibay mid kastoo mukalafa ee caaqilin baaliqin mid kastoo qaangaada umiyir qaba oo mustaiicin awooda xajka fawran wuxuu ugu waajibay si si deg deg oo dibdhig aan lahayn mar hadduu mukalaf mustaiica yahay markaaba waa ku waajibay oo dib uma dhigi karo xajku markaa inuu waajib yahay waa waxaa tusiya alkitaabu wالsunaةu wاlijmaac walilaahi calى اnnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila rasuulkuna wuxuu yihi yaa ayuha الnaas ina allaha kataba calaykum اlxaja faxujuu rawaahu muslim ilaahay baa xajka idinku faral yeelay eedadow xajiya xajku markaa waa fardu cayn calى kuli mukalaf mustaiic wayajibu fi اlcumri mara qofkuna inta uu noolaya hal mar buu waajib ku yahay faman isdazaada aw faman zaada fakhayr wataطawuc qofka hal mar ka ziyaadiya waa khayr iyo taطawuc xajku haddaba yuu ku waajibay wuxuu ku waajibay calى kuli mukalaf mukalafka waxaa soo gelaya alcaaqil wاlbaaliq qofku haddaanu miyir qabin xaj kuma waajibin kana ansixi maayo oo alcaqlu waa sharطu wujuubi wa sharطu صixati weeyi xajka waajibnimadiisana miyir qabku shardi buu yihi isla markaa صixadiisana shardi buu yihi oo majnuunka kumana waajibayo kamana ansaxayo ama buluq fahuwa sharطu wujuubi وإجزاء walaysa sharطa صixaةi qaangaadhku xajka waajibnimadiisa iyo waajibkii inuu kaga dhaco ayuu shardi u yahay laakiin sixadiisa shardi uma aha oo ilmaha yar haddii la xajisiiyo xajku waa ka ansaxaya lima rawaa muslim fi صaxiixihi ana imraأaةa rafacat ilى الnabiyi alayh الsalaaةu wasalaam sabiya laha faqaalat alihada xaj ya rasuula الlah faqaala nacam walaki ajrun laakiin ka gudi maayo xajku ka gudi maayo oo xajkii xajatulislaam kaga dhici maayo ilmaha yar xajkaas waayo rasuulku wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam man xaja ثuma cutiqa facalayhi xajaة أkhraa waman xaja wahuwa صagiir ثuma balaga facalayhi xajaة أkhraa cabdurazaaq wakayruhu baa wariyey qofka isagoo addoona xajiya ee la xoreeyo xaj kalaa lagu leeyahy oo addoonka laftiisa xajku waa ka ansaxaya laakiin xajkii waajibka ahaa kaga dhici maayo xajkaa uu xajiyey isagoo addoona xaj kalaa lagu leeyahay buri rasuulku marka la xoreeyo ka isagoo yar xajiya isna markuu qaan gaadho xaj kalaa lagu leeyahy kaa hore waa ka ansaxayaa laakiin xajkii waajibka ahaa noqon maayo kadalika waxaa la shardiyaa inu noqdo muslim oo islaamku waa sharطu صixa marka kaafirkaa xajku waa ku waajibayaa wujuba mukhaaطaba laa wujuba muطaalaba hadee xaji la odhan maayo ka kaafirkaa laakiin khiطaabkana walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila waa soo gelaya xaj la-aantana dee waa lagu ciqaabaya haddana xajku ka ansixi maayo waayo islaamnimadu sharطu sixa ayaa xajka ay u tahay mustaiic waa inuu yahay qofku alistiطaacana inay xajka shardi u tahay wujuubkiisa maaha sixadiisa qofku isagoon awoodin hadduu iskalifo oo si uu ku gaadhoba uu gaadho albeyta wاlmashaacira oo manaasigtii uu guto xajku waa ka ansaxaya laakiin waa sharطu wujuub istiطaacadu oo qofka xaji ku waajibi maayo ida lam yakun mustaطiican aayaddaana u daliilo walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila waman istaطaaca ilayhi sabiila waxay bedel ka tahay annaas ayay bedel ka tahay istiطaacadu haddaba waa waa saddex nooc alistiطaaca albadaniya oo macnaheedu yahay salaamaة albadan min alamraadi walaafaat alatii tuciiquhu can اlwusuuli ilى اlbeyti wاlmashaacir waa inuu ka badqabo xanuunada iyo aafaadka ka hor istaagaya gaadhitaanka kacbada iyo mashaacirta waxaana u daliila xadiiثu اlkhascamiya qaalat ya rasuula الlah ina abi شhيkا كبيirا أdرkته فريضة الlahi عlى الناaس في الحج وهuو lا yثبت عlى الراaحلة أfأxuج عanه fqاl عليه الصلاaة وسلاaم xujيi عaن أbيki واctamirيi aabbaha oo da-a ayaa faralkii ilaahay dadka uu ku lahaa xajka dhexdiisa ayaa soo gaadhay gaadiidkana qaban maayo markaa ma ka xajiya rasuulu ka xaji buuhi aabbaha kana cumrayso taasi waxay tusinaysaa qofkii haddaanu mustaiic bibadanihi aanu ahayn oo isagu xooggiisa aanu ku gaadhi karin ina alxaju bilbadan uu ka dhacaayo laakiin hal yastaniibu hayra hal yajib caleyh an yastaniiba hayrahu may waajib tahay inuu cid ka xajida uu dirsado cid ka xajida inuu dirsadaa miyay waajib tahay hadduu yahay mustaiic istiaaca maaliya hadduu haysto xoolo lagaga xajiyo nacam xadiidka laftiisa ayaana u daliila faraأyti low kaana calىa abiki dayn faqadaytiihi ayujزiu canhu qaalat nacam qaala fadayn اllahi xaqu an yuqضىa rasuulku wuxuu ku uhi gabadhaa awala qowlkeedii ay tidhi ina abi شhayka kabiira adrakathu fariidaة اllahi calى الnaasi fi اlxaj oo dadka xajku uu ku waajibay odaygaasi inuu ka mid yahay ayaa gabadhaasi ay sheegtay rasuulkuna kuma inkirin mar labaadka rasuulku wuxu uhi ka waran haddii aabbaha dayn lagu lahaan lood ka gudi lahayd ka bixin lahayd bixintaadaasi dayntiima ka gudi lahayd waxay tihi ha fadayn ullahi xaqu an yuqdaa buuhi rasuulku marka taasi waxaay tusinaysaa inay waajib tahay qofkii haddaanu badaniyan u awoodin oo xooggiisa aanu ku gaarhi karin laakiin xoolo uu leeyahay in xoolihiisaasi uu kharashka kaga bixiyo qof ka xajiya oo alxaju can ilkhayr dee waa waa jaa-is weeye xadiidkani waa u daliil iyo axaadiid kaleba qofka ka xajiyaaya haddii uu niyoodo icaanata alkhayr icaanata alkhayri aw icaanata hayri اlmustaiici calaa aadaa'i hadihi اlfariida waa ficluhu waa mamduux hadduu niyoodo oo kharashka yaruu ka qaadayo u niyoodo qofkanaan xooggiisa ku tegi karin inuu faralkaa gudashadiisa ugu kaalmeeyo hadduu niyoodo waxaa laysku waafaqsanyay niyadiisaasi inay wanaagsan tahay oo xajkaa isaga laftiisuna ajar uu ka helayo wakadalika ida kaana alxaamilu lahu calaa dalika ee calى alxaji can اlgayri ida kaana alxaamilu lahu calى alxaji can اlgayri atashawuq ilى اlbeyt اlxaraam wاlmashaacir اlmuqadasa faficluhu mamduux haddii ujeeddadu ay tahay jacayl ama ku kalifaysa arrinta ku kalifaysa inuu cid kale ka xajiya hadday tahay jacayl u qabo kacbadaas iyo mashaacirtaa markaana ficilkiisu waa mamduux laakiin waxaa la isku khilaafay idaa nawaa alujrata wاljucaala yani akhda alujrata wاljucla hadduu nin shaqo taga yahay sida dadku maanta ay u badan yihiin gaar ahaan kuwa mamlakada jooga baadi doona ciday ka xajiyaan haddii niyadiisu ay tahay mushqaayad inuu qaato imaamu axmed raximah اllahu tacaala wuxu uhi waa bidcat muxdatha ficilka noocaas aladi yaxuju liyakud wuxuu u xajiyayaaba soo xoolo u helown imaamu shaaficina raximah اllahu tacaala wuxuu uhi ba'si kuma jiro yana laa ba'sa fi dalik ujro waa ka qaadan karaa qowlu axmed baana raajix fawran buu xajku u waajibayaa buu hi bimacnaa dib uma dhigi karo qofku mar hadduu mustaiic noqdo waayo rasuulku wuxuu yihi in allaha kataba calaykum alxaja faxujuu xajiya sida raajixaana amarku wuxuu keensadaa alfawriya alamru yaqtadi alfawriya in markiiba shaygaa la is amray la fuliyo luqa ahaan buu u keensanaya oo hadduu sayidku addoonkiisa ku yidhaahdo yaa fulaan idhab wasqinii maaan orodoo tagoo biyey waraabi oo addoonku uu iska sii fadhiyo oo markuu idhaahdo maxaad ii waraabin weyda uu yidhaahdo dee amarka yuxmal cala taraakhi oo insha berri baan ku waraabinaya ama bisha dambe yacanaa jamiic alcuqalaa waxay odhanayaan lisayid idaa caaqaba asayidu cabdahu bihadihi alficla lam yakun mutacadiyan haddii addoonku sayidku addoonkiisa ficilkaa uu ku ciqaabo dib udhigista amarka fulintiisii uu dib dhigay yacanaa mid tacadi iyo xadgudub sameeye noqon maayo oo amarku markaa luqatan buu fawriyo u keensanaya amarka laga warramayaana waa alamru lmutlaq waa amarkaanay la socon wax faa'iideynaya alfawriya iyo wax faa'iideynaya ataraakhi toona almujarad can alqaraa'in nusuustuna saasay tusisay oo markuu rasuulku amray lama amara nabiyu صaxaabatahu bاtaxallul biاlxudaybiya wataaharuu can اlimtihaali liamrihi غadiba calayhi الsalaaةu wasalaam walaa yagdabu ila litarki waajibi aw irtikaabi muxarami markuu rasuulku saxaabada amray iyagoo xudaybiye ku sugan markii guriga ama kacbada laga hor istaagay inay halkaa ku xalaaloobaan hadyigoodana ku qalaan yacnaa saxaabadu amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam markiiba umay degdegin mana ahayn inay amarka rasuulka diidanaayeen waxay islaahay waa intaasoo ilaahay subxaana watacaala faraj keeno oo laydinba ogolaadaba inaad kacbada aad gaadhaan aada cumraysataan marka rasuulku ficilkooda ama taakhiirka ay kadib dhaceen hoggaansanka amarkiisa waa ka cadhooba rasuulkuna ka cadhoon maayo yaanaa inay arrin dee mustaxaba ama mubaaxa inay ka tegeen sababtuu cadhooday waxay tahay inay waajib ay ka tegeen ama ay arrin xaaraana ay sameeyeen marka amarku fawriyu faa'iideynaya culimada markaa yihi sida imaamu shaafici oo kale yajib alxaju cala taraakhi oo qofku markuu mustaiic noqdoba xajku kuma waajibiya dib buu udhigan karaa isagoo niyeysan laakiin inuu xajiyo dib buu udhigan karaa waxay yidhaahdeen amarkan mulaqa ahi ma faa'iideynayo fawriye faa'iideyn maayo waxaa kaloo yidhaahdeen xajka waxaa la waajibiyey markuu rasuulku xajiyey ka hor oo xajka waxaa la waajibiyey bay yidhaahdeen culimada qaarkood sanadkii shanaad qaar sanadkii lixaad toddobaad sideedaad sagaalaad tobnaad almuhim taarikhiyan layskuma waafiqin goorta xajka la waajibiyey laakiin nusuusta qaarkeed waxaa laga fahmi karaa sida xadiidu damaam ibnu thaclaba in waktiga rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xajiyey waajibinta xajku ay ka horeysay culimada markaa jamaahiirta yidhi xajku yajibu cala alfawr waxay dhahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa u xaji waayey oo fawran xajka uula iman waayey yacanaa taahara licudrin cudurdaar awgii ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dib dhacay wa kadalika sidaasoo kale alcumratu cumraduna waa waajib waa qowlka raajixa ah waa almashhuuru wاraajixu fii madhab الshaafici wa axmed wa huwa qowlu ahli اlأhar siduu leeya xaafid ibnu xajar fi fatxi اlbaari wa almashhuuru min qowli shaaficiyi wa axmeda wa qowlu saa'iri ahli اlأhar yihi xaafid ibnu xajar yanaa ahlu اlxadiid waa qowlka ay ku tegeen wa minhum اlbukhaari raximah اllah baabu wujuubi اlcumra ayuu saxiixiisa u baabaystay waana alqowl اlmarwiyu can الصaxaaba sida cabdullaahi ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar wuxuu yihi sida xaakim iyo ay wariyeen maa min khalqi اllaahi axadu ilaa wacalayhi xaju wacumraة waajibataani man istaطaaca ilayhima sabiila waana ahar صaxiixa axad kastoo khalqiga ilaahay ka mida xaj iyo cumra waajib ku ah mar hadduu mustaطiic yahay cabdullaahi ibnu cabaasna wuxuu yihi inahaa laqariinatuhaa fii kitaab اllah ay ibraahim limaada qaala inahaa ay alcumra laqariinatuhaa laqariinatuhu muxuu odhan waaye muxuu xajka damiirka muanaska ugu celiyay laqariinatuhaa fii kitaab illah ya inahaa waye cumradu laqariinatuhaa xajka fii kitaab illah beryaha waad ka dhacday dersigii bukhaariga asxaabu telefoonkaad ku birta ogaanbaa su-aashaa ku weydiinaya ayib man yujiib inahaa laqariinatuha fi kitaab illah nacam saxiix fariidada ayaa damiirku u noqonaya laqariinatuhaa haadu markaa fariidada fariidat alxaj ayay u noqonaysa nacam waxaanu akriyey qowl llahi tacaala waatimu alxaja walcumrata lilah markii sabi ibnu macbad uu u yimi cumar ibnu khaaab radi allahu canhu uu ku yidhi ra'aytu alxaja walcumrata maktuubatayni calaya faahlaltu bihimaa qaala cumar hudiita ilaa sunati nabiyika waxaan arkay bu uhi xajkiiyo cumradu waajib inay igu yihiin marka labadiiba waan ixraamtay bal ka waran cumar wuxu uhi sunadii nebigaaga ama wadadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagugu hanuuniyey marka cumarna iqraar buu ku sameeyey xajkii cumraduba inay waajib yihiin waxaa kaloo ibnu khuseyma fii saxiixi uu ku wariyey xadiidkii cumar ee qisadii markaa jibriil iyo rasuulka su-aalihii dhex maray ku saabsanaa riwaayad saxiixa odhanaysa waa an taxuja watactamira markii islaamka weydiiyey atashhad an laa ilaha ila اllah waana muxameda rasuulu اllah watuqiima aلsalaa watu'tiya الzakaa wataxuja اlbeyta watactamira ama wataxuja watactamira yaani xajka iyo cumrada wada socda waa rukn min arkaani esh alislaam culimada markaa yidhi cumradu waajib maaha waxaa tacliilkooda ka mida in ilaahay subxaana watacaala xajkaona uu sheegay walilahi calى اnnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila laakiin waa laga jawaabi karaa taasoo waxaa la odhan karaa cadamu dikri laa yastalzim cadam اlwujuub sheegis la-aanta aan aayaddan lagu sheegin mar haddii adilo kale lagu sheegay tusin maysa inaanay cumradu waajib ahayn ta labaad xiju lbeyt baaba la odhan karaa qasdigaa looga jeedaa walilaahi cala annaas xiju lbeyt ee qasdu lbeyt baa dushooda ah inay kacbada tagaan oo maxay ay u tagaan lixajin aw cumratin oo labadu waa soo gelayaan baa la odhan karaa xajkii cumraduba ayadda qowl llahi tacaala waatimu lxaja walcumratana waxay yidhaahdeen lagama qaadanayo aslulwujuub faa'iideyn mayso laakiin waxay faa'iideynaysaa un wujuuba alxaji wujuuba itmaami alxaji walcumrati bacda shuruuc mar haddaad guda gasho walow sunnaba xajkaasi ha noqdo ama cumradaasi inaad dhamaystirtaa inay waajib tahay oo marka aanad aanad ka bixi karin wahada bilijmaac qofka xaj gudagala exraamta ama cumro walow marka hore sunnaba ha noqdee mar hadduu gudagalay inuu dhamaystira waajib bay ku tahay wa hada biijmaci alculamaa waxaa kaloo ay yidhaahdeen sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu ka mid yahay qolooyinka yidhaahda cumradu waajib ma aha waxaana ka mida markaa tacliilaadkiisa ama waxyaabaha uu ku sabeeyey wuxuu yidhi alcumratu laa taziidu cala alxaji bishay cumradu xajka waxa ma dheera wa kulu afcaali alcumra daakhila fi afcaali alxaj acmaasha cumradoo dhami dee xajkay ku guda jirtaa qofku mar hadduu xajiyo intii kaa cimraysanaya uu sameynayo ziyaadu samaynaya oo yuxrim wayajtanib maxduuraat alixraam wayatuufu bilbeyt wayascى bayna asafa walmarwa wayaxliq shacrahu aw yuqasir marka maadaama acmaasha cumradu acmaasha xajka un ay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala shay laba jeer ma waajibiyo lakiin tacliilka noocaasi dee marka nusuusta iyo adiladaasi aanu sheegnay iyo aahaarta saxaabada marka la garab dhigo wuxuu noqonayaa mid aan aan xoog badnayn wamaa zaada wixii hal mar ka ziyaadaana fa huwa naafilatun weeye waa sunna sida cabdullaahi bni cumar ba uu yihi radia allahu canh wayajibu waxaa waajiba buu yihi sheekhu tacyiinu nawci lxaji xajka noociisa in la cayimo oo biniyati lagu cayimo horta qofku xaj inuu niyooda waa waajib waa waajib qofku inuu xaj niyooda oo waxaa u daliila wamaa umiruu ila liyacbudu اllaha mkhlisiina lahu اdiin wakadalika waxa weeyaan inama alacmaalu biالniyaat markuu yihi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam oo qofku isagoon xajba niyoon haddii uu mashaacirtaa maro oo manaasigtaa uu sameeyo dee xaji ka ansixi maayo oo laa tasixu اlcibaadatu ila biniya nooca xajka waa inuu niyoodo tacyiinu nawci اlxaj biniya baa waajiba buuri sida uu xajiyayo ma tamatuc baa ma qiraan baa ma ifraad baa xajkiisu laakiin waxaa saxiixu lbukhaariga inagu soo martay ixraamka yanaa muhmalka ah laftiisu inuu jaa-is yahay oo qofku inuu yidhaahdo ahlaltu bima ahalla bihi fulaan sida cali bin abi aalib uu sameeyey wakadalika abu muusa alashcari sida bukhaari saxiixiisa ku wariyey markii yeman ay ka soo ixraamteen waa jaa-is taas marka ama isagu ha cayimo ama qof kale oo dee nooca xajka niyo ku cayimay xajkiisa ha ku calliqo ha ku xidho eh waa inuu qofku si uunu cayimo qaabka u xajiyayo ima bitacyiini bitacyiinihi wa ima bitacliiqihi bixaji gayrihi labadaas siyood midu waa inuu waa inuu waxa weeyaan ku cayimo nooca u xajiyayo waa yahay noocaasoo min tamatucina tamatucu waa inuu bilaha xajka dhexdooda cumraysto qofku kadibna sanadkaa laftiisa uu xajiyo bilaa xajka dhexooda intuu cumraystu xalaaloobo sanadkaa laftiisana uu xajiyo ama ha noqdo beledkii ha ku noqdo ama yaanu noqone mar haddii xajkii cumradu fii caamin waaxidin ay dhaceen taxallullo u dhexeeyey waa tamatu aw qiraanin qiraankuna waa an yuxrima biاlxaji wاlcumrati macan si wada jira waa inuu ixraamto xaj iyo cumro wada socda aw ifraadin noocaasoo ifraada ifraadkuna waa an yuxrima biاlxaji munfarida can اlcumra waa inuu ixraamto xaj qura oo cumra aanay la socon saddexda noocbana waa jaa-is waa bannaan yihiin waana sida hadalka sheekha ka muuqata oo culimada qaarkood baa ku tegey in tamatucu waajib uu yahay sida ibnu cabaas oo kale culimo mutaakhiriinoo ku tegeyna waa jiraan sida sheikhu اlalbani oo qowlkaasi waxay u muuqataa inuu ahaa qowl meesha ka baxay oo ibnu cabaas dabadi aan ijtihaarin laakiin sheikhu اlalbani baa casrigana dib u nooleeyey waxaanay deliishadeen amarka rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu ku siiyey inay xalaaloobaan falama qadimnaa makata amaranaa an naxila wanajcalaha cumra macnaheedu waa inay mutamaticiin noqdaan oo kuwii hadiga aan wadin inay mutamaticiin noqdaanoo intay cumraystaan ay xalaaloobaan oo haddana waktiga xajka marka la gaadho xaj ay xaraamtaan buu rasuulku amray amarkuna wujuub buu faa'iideynayaa bay dhah marka tamatuca ayaa waajiba laakiin sida saxiixa ah amarkaasi amar khaasa buu ahaa waktigaa ku kooban sida saxaabiga abudir la idhaahdaa uu sheegay oo rasuulku meesha uu kaga saarayey tilka alcaada aljaahiliya caadada jaahiliga ahayd ana alcumrata fii ashhuri اlxaj yana min aljaraaim waxay arkayeen fi ljaahiliya cumrada la cumraysto fii ashhuri اlxaj inay jaraaimta ama dembiyada weyn ay ka mid tahay markaa sababta rasuulku saxaabada u amray bitaxallul inay cumraystaan oy xalaaloobaan taas ayay ahayd oo caadadaasuu meesha ka saarayey waxaa kaloo imaamu axmed uu wariyey in rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu yihi layuhilana bnu maryam xaajan aw muctamiran aw muhniyan beynahuma wa xadiidu saxiix ciisa ibnu maryam baa talbiyada ku dhawaaqi doona xaajan isagaa manaa mufrid aw muctamiran waa mutamati cumro qura isagoo soo xraamtay aw muhniyan beynahuma ama isagoo xidhiidhiye xajka iyo cumrada waa waa qiraan marka macnaheedu waa maxay taas ila qabla qiyaami saaca ayaa nabiy llaahi ciisa uu soo degayaa oo shariicati muxamedin calayhi salaatu wasalaam ku camal falaya macnaheedu waxa weeyaan in anwaacdan xajka sida tamatuca iyo qiraanka iyo ifraadku inay baaqi tahay ilaa ywmi اlqiyaama oo aanay mansuukh ahayn walawalu afdaluhaa ka u horeeyo tamatuca ayaa u fadli badan waayo waa ka qur-aanka lagu sheegay faman tamataca biاlcumrati ilى اlxaj fama staysara min alhadي waana ka rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu saxaabadii hadiga aan wadin uu amray uu sheegayna sababtu u xalaaloobi waa inay tahay hadiga waday ayuha الnaas xiluu falowla اlhadyu aladii macii facaltu kama facaltu bal rasuulku uu tamaniye uu yihi low istaqbaltu min amri ma stadbartu lama suqtu اlhadya walajacaltuha cumra wayakunu wuxuu noqonaya alxraamu ixraamku min almawaaqiiti meelaha loo asteeyey in laga soo ixraamto almacruufa mawaaqiidii macruufka ahayd oo markaa almawaaqiit waxay u qaybsataa mawaaqiidda xajku mawaaqiit zamaniya oo bilaha xajka ah alxaju ashhuru macluumaat wakti walba xaj layskama exraaman karo bilo macluuma buu leeyahay waxaa la ysku waafaqsanya shawaal inay ka mid tahay bilaha xajka qofku xaj exraaman karo dhammaanteed iyo dilqacda dhammaanteed iyo sagaalka dilxijo u horeeya ayaa la ysku waafaqay wixii ka dambeeya markaa sagaalka ayaa la ysku khilaafay wixii tiscada ka dambeeya oo culimada qaar waxay yidhahdeen maadaama dee marka sagaalka la dhaafay habeenka tobnaad uu dhammaado qofka wuquufu carafa uu dhaafayo oo xaj aanu ixraaman karin habeenka ama maalinta tobnaad kama mid ahaa bilaa xajka culimada qaarna waxay leeyihin waa ka mid mana manaa macnaheedu marka le waa ka mid xaj baa la exraaman karaa macnahedu waxay dee acmaashii xajkaa weli socota maalinta tobnaad waa maalinta waa yom lxaji lakbaro waa maalinta ugu acmaasha badanba waxaana laga yaabaa qofkii inay arkaani u harhsanaato oo dee awaafulifaada qofku dib buu udhigi karaa dilxijo oo dhan dhexdeeda waa awaafi karaa bal ila alabad inuu intuu nool yahayba inuu dib u dhigan karo laakiin dee muxrimuun uu ahaanayo ayaa culimada qaarkood ay ku tegeen marka sida saxiixa dilxijo oo dhamina bilaa xajka ayay ka mid tahay jamca laftiisana dee waa laga qaadanaya alxaju ashhuru macluumaat o ashhur waa jamc aqalu ljamcina de waa halaa jamcana saddex baa ugu yar markaa saddexdaa bilood baa ashhurulxaja laakiin habeenka tobnaad maalinta tobnaad mar hadduu waageedu beriyo xaj lama exraaban karo waayo wuquufu caraf ayaa qofka dhaafay waman faata wuquufu carafa faatahu lxaj qofka wuquufu carafa uu dhaafana xajki waa dhaafay wey macnehedu marka bilaha xajku ilaa ay soo galaan xaj lama exraaman karo qofka exraamtana xajku ka ansixi maayo waayo waa cibaado uu sameeyey qabla waqtihaa qofka salaadii xidhayda waktigeeda aanu soo gelin si aanay uga asaxahayn ayaa qofka xajka exraamta iyadoo bilahaasi aanay soo gelinna aanu xajku uga ansaxahayn mawaaqiidda nooca labaad waa almawaaqiit almakaaniya almawaaqiit almakaaniya marka waxaa looga jeedaa waa meelaha shareecadu markaa ay u cayintay in xajka laga exraamto oo qolo walba rasuulku meel ay ka exraamtaan buu u sheegay reer madiina dalxulayfa ayuu u asteeyey reer shaamna aljuxfa reer masarna waa la mid reer najdina qarna almanaasil reer yamanna yolamlab ciddii mawaaqiiddaa xagga maka ka xigtana xagga kacbada ka xigtana gurigoodun bay ka exraamanayaan faman kaana duunahuna famahalluhu min ahlihi xataa ahlu makkata yuhiluuna minha ixraamku markaa macnihiisu waa maxay waa niyatu dukuul fi nusuk waa inuu qofku niyoodo inuu gudagalay camalkii xajkii ama cumradii ama iyagoo wada socda marba ka uu ixraamanayo niyadaasi markaa waa inay dhacdo inta aanu qofku halkaa dhaafin qofka mawaaqiiddaa dhaafa isagoo weli niyadaasi aan la iman wuxuu noqonayaa mid ka tegay waajib ka mida waajibaadka xajka oo ixraamka laftiisu waa rukun oo de waa niyadii alixraamu min almiiqaatina waa waajib miiqaadka in laga exraamta qofkaa markaa waajibkaa ka tegay haddaanu ku soo noqon oo aanu miiqaadkii dib ugu soo noqon waxaa ku waajibaya dam manaa neef inuu qalo fuqaraau lxaram hilibkiisa u qaybiyo se ibnu cabaas uu yihi radia allahu canhu cid saxaabada ka mid oo khilaaftay in aan la ogeyn waxaa markaa la isku khilaafay miiqaadka ka hor ma exraaman karaa qofka isagoo miiqaadka aan gaadhin bukhaari waa ka saxiixiisa u baabaystay yuhilu ahlu lmadiina min dilxulayfa walaa yuhiluuna qablaha manaa reer madiina dalxulayfay ka exraamanayaan dalxulayfo horteed mama exraamanayaan waxaan u daliishaday de ficlu saxaaba ficlu nabiyi wasaxaaba oo dilxulayfe ayaa rasuulka iyo saxaabadii la socotay ba ay ka exraamteen haddii markaa istidlaalka ama qaabku xadiidka u daliishanayo bukhaari waxay tahay haddii alixraam qabla almiiqaat uu jaa-is yahay uu bannaan yahi dee mashaqa ayaa ku jirta dee mashaqadaasina ajar baa laga helaya marka waa sii qadiman lahaayeen saxaabadu oo qabla almiiqaat bay iska exraaman lahaayeen calaa kulli xaal waa qadiya khilaafiya beyna asaxaaba oo saxaabada waa ka ansaxday miiqaatka ka hor inay exraamteen faqad saxa can cabdillaahi bni cumar uu ku wariyey shaafici fii musnadihi anahu axrama min beyt lmaqdis inuu beyt lmaqdis kasoo exraamtay baa ka ansaxday cabdullahi bni cumar wasaxa kadalika can anas bni malik anahu axrama min alcaqiiq min waadi alcaqiiq intaanu soo gaadhin dilxulayfe waadi alcaqiiq inuu ka exraamtay baa ka sugnaatay anasna markay ugu yartay markaa waa makruuh alexraamu qabla almiiqaat miiqaatka ka hor in la exraamtaa walihaada ankara cuثmaan bnu cafaan calى cabd illaahi bni caamir ixraamahu qabla اlmiiqaat cuثmaan ibnu cafaan waa ku inkiray cabdullahi bni caamir ninkii la odhan jiray inuu exraamtay ama exraamashadu exraamtay isagoo weli miiqaatka aan gaadhin qofka markaa mawaaqiiddaasi maraya ama ha dul maro oo jawiga ha maro ama waxa weeyaan berigaba ha maree waa inuu exraamto mawaaqiiddaasi waa inuu ka exraamto haddii qofka laba miiqaad uu leeyahay miiqaadkiisii asliga ahaa iyo miiqaad ka soo horeeya wuu dib dhigan karaa miiqaadka asalkaabuu dib ugu dhigan karaa haddii qofku mawaaqiidna midnaba aanu marahayn miiqaadka ugu dhow marka uu la siman yahay ayuu ixraamanaya laakiin waa qofka aanu miiqaad ka dambayn iska ilaali oo iminka calaa sabiili اmithaal qolooyinka ka soo xajiyaya masar marka ay beder marayaan ayaa dilxulayfe ay la siman yihiin bay yidhah ahlucilmi laakiin kama exraaman karaan beder oo ma odhan karaan iminkaanu dilxulayfe la simanah sababtu waa maxay laannu miiqaadkoodii baa ka dambeeya markaa kan la leeyahay miiqaadka ugu dhow marka uu la siman yahay buu exraamanaya waa ka aanu miiqaadkiisii weli aanu aanu ka horeyn nacam miiqaadkaasi uu la simeeyey mooyaane miiqaad kaloo uu sii maraya aanu jirin waman kaana duunaha qofka mawaaqiiddaa ka sokeeya ee xagga kacbada ka xiga famahilu halka uu ka exraamanayaa waa ahluhu weeyi yanaa min daarihi gurigiisu ka exraamanaya xataa ahlu maka xataa yuhila ilaa ay ka exraamtaan ahlu maka minha ay min maka ay ka exraamtaan wallahu aclam waaxka bilahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira